section. This is VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com waa dhegaystayaal subaxnimo axad ah sagaal iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida jaaliyadda soomaalida dalka kanada oo wax aad looga xumaado ku tilmaamay dhegaysiga shan sarkaal oo booliiska dalkaasi ah oo ka mida dadka asal ahaan soomaaliya ka soo jeeday halkaasi tegay yacni xadgudub weyn ay samaystay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishaan ay yani ka dhammaysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo la dhegaysto wax dembiya oo ilaahay haddeer ay saareenna aysan jirinin ciidamadii ciidamadii yani saraakiishii keliya ma ahane communitigii ama beeshii ayaa kalsoonidii ciidanka u qabtay lafteedii bay dhaawacday waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda bariga dhexe kadib dilkii hogaamiyihii ururka xisbullaahi xasan nasralaahi sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey qaraxyo ka dhacay shalay iyo habeen horeba magaalada muqdisho wararkaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda subaxnimo idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida kadib markii ururka xisbulaahi sabtidii shalayto ay xaqiijiyeen dilka hogaamiyahoodii xasan nasralaahi ayaa xalayto rag hubaysanay rasaas waxa ay kor u rideen gudaha caasimadda halka goor horena la xiray inta badan goobaha ganacsiga iyada oo ay taageerayaasha xisbulaahina sheegeen inay galeen xaalad naxdin ah bayaan ay soo saareen shalay xisbulaahi ayay ku xaqiijiyeen dilka nasralaahi kadib duqayn xagga cirka ah oo ay habeennimadii jimcihii israa'iil ku bartilmaameysatay xarunta dhexe ee xisbulaahi ee koonfurta magaalada bayruut dhanka kaleeto hogaamiyaasha gobolka iyo kuwa caalamka ayaa qaarkood uga falceliyay dilka hogaamiyihii xisbulaahi siyaabo kala gedisan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in jidka nasralaahi uu ku baxay uu sii socon doono hadafkiisii ahaa ee lagu xaqi doono xoreynta qudus madaxweynaha maraykanka jo bidenna sabtidii waxa uu ku tilmaamay weerarkii lagu dilay oo israa'iil ay ku dishay hogaamiyaha xisbulaahi xasan nasralaahi cabir cadaaladeed kadib markii afartan sano waa sida uu yiri uu maleegayey falal argagixisaa waxaa kaleeto uu sheegay in muddadii uu hogaaminayay xisbulaahi ay kooxdu mas-uul ka ahayd dilka kumanaan maraykana madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib ordogan ayaa isna qoraal uu soo dhigay barta exka ee twitterka loogu magacdari jiray waxa uu ka hadlay xaalada gobolka isagoo aanan xusin magaca nasrolaahi ayaa ordogan waxa uu sheegay inuu cambaareynayo weeraradii ugu dambeeyey ee lubnaan kuwaasi oo uu sheegay inay qeyb ka yihiin siyaasadda israa'iil ee xasuuqa qabsashada iyo duulaankaba isugu jirta dunida muslimka ayaa ugu baaqday in ay muujiyaan ayuu ugu baaqay inay muujiyaan mowqifkooda ah in ay markaasi go'aan ka qaataan xaaladan ugu yaraan lixdan iyo lix qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen jimcihii ilaa iyo sabtidii shalay daadad xoogan oo ka dhacay halkaasi iyadoo ay xirmeen wadooyinka ugu muhiimsan ee dalka kaasi oo keentay inay carqaladeen ku timaado isu socodka gaadiidka cirka iyo dhulka tirada dhimashada ayaa waxaa laga baqayaa inay korto kadib markii lasoo warinayay in la la'yahay ku dhowaad toddoba qof saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegtay in dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ay yihiin lixdan qof dadka dhintay ayaa intooda badan ku noolaa dooxada kathmandu oo iyadu hoy u ahayd dad gaaraya afar milyan oo ruux islamarkaasina caasimada wadankaasi ah shaqaalaha gurmadka ah oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa waxa iyo doonyaha caagaga ka samaysan isku dayaan inay dadka kasoo badbaadiyaan saqafka kore ee guryaha ay saaran yihiin kadib markii ay biyuhu qarqayeen guryahooda jooga gaaban iyo sidoo kaleeto goobaha kaleeto intaba webiyada dalkaasi ku hoos yaala ee buuraleyda himilaya ah ayaa waxa ay karkaarada jabsadeen kadib markii ay ku fataheen deegaanadaasi waxaana taasi intooda badan ay ka dambeysay kadib markii guud ahaan gobolka koonfurta asia ay ka da-een roobab sanadkan iyagu nooca mansuunka loo yaqaana ee saameynta badan ee dhinaca daadadka ah yeesha warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta aan ku bilowna xalay iyo habeen horeba shan qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala gedisan oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ugu yaraan laba meelood ka kala dhacay wararkii ugu dambeeyey qaraxyadaasi iyo saameynta ay yeesheen waxaa warbixintan kooban nooga soo diray halkaasi wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir oke tirada dhimashada ayaa gaarta ku dhowaad shan ruux sida ilo kala duwan ay ku jiraan kuwa amniga u xaqiijeen idaacadda v o e da qaraxii maantii shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada xamarweyne qaraxoo ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay dhabarka dambe guriga hooyooyinka degmada xamarweyne dadka geeriyooda dhammaantood waxay ahaayeen dad shacab oo maraya waddada laamiga xilli qaraxuu dhacayay dadka dhinta waxaa ku jirta gabar dhallinyaro ah oo wadata gaari kuwa raaxada maraysana dhabarka dambe guriga hooyooyinka waxaana la xaqiijiyey in halkaasi kula kulanta gaariga qarxay goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in gaariga qarxo uu ahaa gaari kuwa raaxada ayna arkayeen isagoo taagan meesha kahor intuusan qarxin hay-adaha amniga dowladda soomaaliya kamaysan bixin tafaasiil gaarigan qarxa siduu ku soo gaaray halka loo yaqaan dhismaha dhabarka dambe guriga hooyooyinka ee degmada xamarweyne waana mid ka mida meelahay ka dhow yihiin baraha ciidan ee laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada soomaaliya habeen ku horeeyay ahayd markii kooxda al-shabaab ee weerar ku soo qaada bar ciidan oo ku taalla halka kala qaybisa degmooyinka dharkeenley kaxda halkaasoo ciidamada amnigu ay ku sugnaayeen waxaana la sheegay weerarka gaadmada soo qaada kooxda al-shabaab halkaasi inay ku disha askar ka tirsan kuwa ciidanka amniga dowladda soomaaliya xilligan hay-adaha amniga ayaa si weyn ula tacaalaya xaqiijinta ammaanka caasimadda waxaana magaalada muqdisho iyo daafaheeda yaalla bara ciidan oo lagu hubiyo gaadiidka raaxadee soo gala magaalada iyo guud ahaan gaadiidka xamuulka ee muqdisho yimaada ciidamada amniga dowladda soomaaliya hadda ka shaqeeya caasimadda muqdisho waa kuwo isku dhafoo ka kooban hay-adaha amniga sida ciidanka booliska soomaaliya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka buluusi militaro kuwaasoo door weyn ka qaatay xaqiijinta amniga caasimadda labadii sane lasoo dhaafay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
washington ayaad weli la socotaan jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada gaar ahaana kuwa magaalada orowa ee caasimada dalkaasi ayaa waxaa wax laga xumaada ay ku tilmaameen kadib markii sida la sheegay shan sarkaal oo ka tirsan soomaali asal ahaan ah oo booliiska orowa ka tirsan la dhageystay hadaladooda islamarkaasina lala socday dhaqdhaqaaqyadooda ayaga iyo qoysaskoodaba hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ayaa falkaasi ku tilmaamay handadaad iyo takoor lagula kacay saraakiishaasi ayaa hadda dalbanaya magdhow gaaraysa laba dhibic shan milyan oo doolar oo cadaan ah haddaba wararkaasi waan kusoo noqon doonaa arrinkaas ku saabsane bal markana bariga dhexe iyo xaaladda cakiran kadib markii dilkii loo geystay hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasralaahi gantaalla ee ku dhufatay israa'il ayaa sida ay noqon doonto xaaladda bariga dhexe weli ay cakiran tahay iyo mustaqbalka kooxda xisbulaahi su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey khadka telefoonka aan kula xiriiray dalka yeman doctor xasan albasri oo cilmi baare ka tirsan ah jaamacadda axgaab ee dalka yeman islamarkaasina ku taala mokalla xadar almoud
bariga dhexe xaalkiisa markaan waxaa taala tacsi qaran oo xasan nasrallah hogaamiyihii soddonka sano oo cadaaga u ahaa horey bunuudna u ahaa muqaawamada waxaa la yaqaano iska caafinta bariga dhexe ee lubnaan iyo falastiin sumcad weynna ku lahaa caalamka carabeed iyo halgankan laga soo horjeeda israael kiirkaas ayaa ka baxay bariga dhexe shucuubtana maanta inta badan hadalhaynta ugu ballaaran waa xasan nasrallah oo ahaa hogaamiye haliyey ah oo ka gadnay lubnaan iyo carabta intooda badan haba noqdo qof yad caqiidada shiicada ee iiraan ka baarsan laakiin nin wuxuu ahaa shacbiyad weyn ku leh gaar ahaan labadii kun iyo lixdii marka dagaalkii la galay taa ilaa hadda waa tahay bal waxaad iga warantaa muxuu noqon karaa mustaqbalka dad badan waxay isweydiinayaan muxuu noqon karaa mustaqbalka ururka xisbullah kadib dalka hogaamiyahoodii
ururka xisbullahi guud ahaanba fikradan muqaawamada loo yaqaano qof iyo laba qof way fiirsanaysaa laakiin waa fikrad ka shidaal qaadata halganka iyo xoreynta qudus marka qofku markuu dhasho weynaado u qaangaaro fikraddii wataa marka hal iyo laba qof hadii la dilo waa suuragal in qofkii iyo shaksiyadii hogaanka uu lahaa mees ka baxo laakiin boqolaalo kale iyo kumanaan kale ayaa inta badan sida lagu yaqaano xaaladda bariga dhexe gaar ahaan ururada muqaawamada soo bixi doona oo awooddu ma nuqsaamaysaan qiyaasayo bariga dhexena shidaal ayay kusoo shigi doontaa siyaasaddan hadda ay wado israa'iil oo lafajadiska ahna xaaladii nabadda ayay sii weynaysaa in bariga dhexe iiraan iyo caruurteeda ku ciyaaraan iyo israa'iil ayaa wejiga dambe la filan karaa waa hagaag marka xisbullaahi laftooda si si kale haddaan u dhigno xisbullaahi laftooda miyaa magacaabaya hogaamiyaha bedeli doona xasan nasrallaahi mase dhinaca iiraan ayaa la filayaa inay ka timaado dhinaca iiraan marka horsaga laga soo magacaabay hadda in laga soo magacaabo dhinaca iiraan oo ay kula qumayn qof soo magacaabo waa suuragal in xisbiga dhexdiisa haddiiba nool yihiin dadkii saraakiisha muhiimka ah ay tashtaan oo ay nin siyaasadda iyo milatariga iyo afsahanimada ku fiican ay soo doortaan bay noqon kartaa haddii aan ninkan abtigu u yahay haashim safi aan aan aan loo badan oo lasku raacay ugu dambayntii marka tani maxay ku keeni kartaa xaaladii bariga dhexe dilka hogaamiyahan xisbullahi iyo sidoo kale dilkii kasii horreeyey hogaamiyaha ururka xamaas maxay ku keeni kartaa oo isbedela oo xaaladii bariga dhexe awalba cakirnayda xaaladii bariga dhexe adag ayaa lagu sii qabanayaa israa'iilna way sii labalaabi doontaa oo waxay u aragtaa inay guul heshay islamarkaana inta hartay oo yar ay isdaba dhigayso iiraanna waxaa iilkii ku gaamuuray ay la soo bixi doontaa xuutigan yemanna isla maanta wuxuu ku qaaday weerar eelaboorka tel abiib uu ka degayay ra-iisul waalaha netanyahu maanta marka waxaa suuragala marka in xisbullaahi ay labalaabto weeraradii tawaariikhdii lazana dagaalka uu sii laba kacleeyo marka bariga dhexe oo horaca ayaa la filan karaa doctor xasan albasri oo cilmi baare ka tirsan ah jaamacadda axgaaf ee dalka yeman oo ku taala mukalla xadaralmood khadka telefoonka ee dalkaasi yemanna iigu warramaya wakhti aan sidaas u dheeran ayuu kaasi ahaa haddaba sida aad la socoteenba jaaliyadda soomaalida dalka kanada gaar ahaana magaalada caasimada ee orowa ayaa aada uga walaacay ama uga xumaaday waxay ku tilmaameen kadib markii la sheegay in shan sarkaaloo asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda booliiska magaaladaasi orowa ka tirsanaana la dhageysanaya hadaladooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaga iyo qoysaskoodaba haddaba wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamuud xaaji aadan oo ka mid a hogaamiyaasha soomaalida ee orowa
walaalle waad mahadsan tahay aad baan ku idiin salaamaya adiga iyo dhegaystayaashiina iyo maasha allah waxa weeyaan inaad nala soo xiriirteen horta hawshaan keligay kuma ahiye dad badan baa ila waday oo ma garanaysaaye aan ka wada qayb qaadanay marka marka aan hadlahayo haddee dadkaas oo dhan baan maaragtay fikirkooda iyo waxqabadkooda iyo dadaalkooda aan matalayahay horta taa ha la ogaan midda labaad waxa weeye horta community markay meel ku cusub tahay oo degayso haddee waxa weeyaan challenges iyo waxyaabo badan oo ma garanaysaayey buraa ayaa ka hor imaanaya marka xiriir baa jiray markii yani hawshaanu ciidamada soomaalidu ay gelayeen boliiska xiriir baa jiray annaga oo ma garanaysaayey odayaal u ah beeshaan soomaaliyada aan ka tirsannahay xiriir aanu abuurnay baa jiray oo wada shaqayn baa jirtay oo ma garanaysaa hawluhu way socdeen runtiina waxa weeyaan meesha aan ka gaarnay iyo xiriirkaas intaan ka gaarnay iyo inta ay shaqaaleeyeen oo maaragtay saraakiil soomaaliyeed oo ku biirtay dadaalkaas ama communityga markii hore xiriirka bilowgeeda ka yimid ama saraakiisha oo dadaashay oo ayaga laftoodu muujiyey inay ummadda kale la tartami karaan wax qabsan karaan ayaa keentay maaragtay raggaanu meesha inay galaan marka runtii waxa weeyaan xiriirkaasu aad buu maaragtay ilaa dhowr iyo toban sarkaal baa ciidanka biliiska sooma maaragtay biliiska ottawa ka mid ah oo soomaaliya marka markii loo fiiriyo dadka ajnabiga ah ee soo degay waddanka eh, xataa kuwii wax badan boqol sano iyo konton sano naga soo horreeyey markii la fiiriyo aad baanu uga wanaagsaneyn oo dhinacaas horta waa waxa weeye wanaag badan baa ka socday laakiin waxa weeye haddana haddee waxaa iska jira ah, arrimo maaragtay hoostaa ka socda oo mararka qaarkood aad dib ka ogaanaysid oo eh, yaa la yaab kugu noqonahaya marka midaanuna waxay ka mid noqotay maaragtay arrintan hadda nimanka saraakiisha ah ayaga oo aan ilaa iyo haddeer wax dembiya oo lagu caddeeyey oo la- la- la saaray uusan jirin haddana sida aad maqashay dhegaysi iyo dabagal iyo arrimahaas in maaragtay lagu bilaabay arrimahaasna waxay badi ay salka ku hayaan waxa weeye kolleyba haddeed markii intaasoo sarkaal community haddeer timid ay ciidamadii soo gasho waxa weeye dadku isha ayay kugu wada qabanayaan dad haddeed hoostaas cansuriyada kaga jirto oo doonaya inaan maaragtay hore loo soconna iyaguna waa jiraan oo si kastoo ay kugu carqaladayn karaan ay kugu carqaladaynayaan laakiin annagu waxa weeyaan mar kasta waxaanu ku dadaalaynay wanaagga inaanu ka- ka- laakiin tanu waxaanu u aragnay inay yacni xadgudub weyn ay ay ay samaysay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishan ay eh, yacni ka dhammaysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo Oo la ma garanaysa oo la dhegaysto oo marka wax- wax dembiya oo ilaa iyo had jeer ay ku saareenna aysan jirin marka taasu dhaawaca weyn bay ugaa- u gaarsiin ciidamadii ciidamadii eh, yacni saraakiishii keliya ma ahane communitigii eh, ama beeshii ayaa kalsoonidii ciidanka Waa sax.
ay ay ku qabtay lafteedii bay dhaawacday waata maxamed haddii aan ku weydiiyo ee, waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida muddaad degan tahay aqoon-yahanadii aa ka mid tahay en, e, tan kalena ururada bulshada ka shaqeeyaad ee madaxdeeda ka mid tahay M- m- markaad la hadasheen en, hay-adaha quseeya arrinkan markii ay soo baxday maxay ku sababeynayaan maxaa keenaya in saraakiil booliiskii ottawa ka tirsan oo isla booliiskii ay dhegeysanayaan waa arrin e, xa- yacni xadkeeda leh arrin aada u weyn markaad weydiiseen maxay idinkugu jawaabeen walla eh, annagu hadda waxa weeyaan eh, eh, horta hawshu dhinaca communitiga bilow bay ahayd oo hadda yacni bannaanka ayaan soo dhignay tillaabooyinka kale oo la qaadi lahaa waanu bilownay oo dadkii eh, ama doorashada ama hay-adihii arrimaha qalsanaa kulli qoraal baanu u samaynay waxaan hadda sugaynaa tillaabada ku xigto aanu qaadi lahayn baanu sugaynaa laakiin haddana waxaa xoogaa haddana na hakinaya maadaama maaragtay kays sharci hor yaalla uu jiro ma rabno wax weyn oo tillaabo ahoo weyn inaan qaadno oo dhaawac u geysan kara kayskaasu inta maaragta uu ka soconayo oo ka hirgelayo marka Waa.
waxbaan isku mi- waxbaan isku miisaamaynaa saasaanu hawsha ku wadna waa tahay waxaa jirta hadda inay soo baxday laba dhibic shan milyan oo magdawa in ay doonayaan eh, saraakiishan iyo qoysaskooda oo la sheegay in taleefanadooda iyo so- iyo lala socdo la dhegeysanayay Eh, Nacam.
dhinac- dhinacyo badanayn u saamaysay dhankii maskixiyan iyo dhankii dhan walbaba ay u saamaysay saraakiisha iyo iyo qoysaskoodaba marka maxay tahay lacagahan magdhowda hadda la sheegaya soo baxay warbaahintu ay hadda sideedaba waxa weeyaan adduunka yacni waad waad la socotaayo oo markii ma garanaysa wax aadan adugu shuqul ku lahayn markii lagugu dacaweeyo waxaa imaanaysa sumcad dil weeye waa sumcad iyo wixii ma garanaysaaye xaqad u lahayd iyo bosishannadii iyo dallacaadii iyo arrimihii aad ciidankaas ku lahayd ayaa dhaawac lagaa geliyey oo maarata carqalad lagaa geliyey marka waxaana waxa weeye eh, waa magdhow magdhow ah sumcad ay ku cayaareen saraakiishu in ma garanaysaaye hawshaas sidaas loo loo- yacni lagu lagu kabo midda ka- labaad waxa weeye annaga hadda ayaga wa- biliiskii waxa weeye ilaa iyo haddeer waana soo wacayaan oo waxay leeyahay aan kulano oo hawlahan aan dhammayn laakiin annagu waxaanu niri kuma ilaa aanu soo qanacno oo hawshii dembiga aan naga gasheen aan meel saarno waxa weeye waktigan xaadirka ah kulan u diyaar uma nihin baan taagan waata marka eh, maxaad filaysaan hadda rajo noocee baa jirta in arrinkan eh, laga guun gaaro maadaama eh, markii ugu horreysay ay tahay en, bulshadu s- maxay dareemeen walahi bulshadu hadda aad iyo aad baa maaragtay eh, eh, dadka maaragtay kale oo ajnabiga ay noogu bogaadiyeen tillaabooyinka aan qaadnay sababtoo ah wadanka wadamadan reer galbeedka siiba maraykanka iyo iyo canada waxa weeye hadeed waxa anaguna mahmahbaaba jirta soomaalidu ay tidhaahdaa waxa weeye nimaan hadlin hooyadiis qadis Mhm.
haddaadan hadlin oo aadan adanahaaga adigu inta u istaagta aadan hadlin waa lagugu tumanaya marka waxaa waxaan rajaynaynaa horta khayr badan inuu ka soo baxo ayaan rajaynaynaa yacni midna waa middaa sharciga midna waxa weeye community ahaan inaanu muujinno inaanu laku dul socon karin anaan yeelayn yeelayna aanu waa dhinac walba aanu aanu ka abaabulanahay oo hawlaha sida ugu habboon oo ugu sharaf badan laakiin haddana ugu xoog badan inaanu inaanu inaanu uga hortagno haddii aan la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa maxamuud xaaji aadan oo ka mid a hogaamiyaasha soomaalida dalkaasi kanada oo u waramaya wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji waxaadna ka dhagaysanayseen washington guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida laga bilaabo ololaha badqabka wadooyinka iyo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka ayaa halkaasi ka socda iyadoo ujeedka guud ee ololahaasina uu yahay si loo yareeyo shilalka inta badan soo noqnoqda ee ka dhaco deegaankaasi uuna sidoo kaleeto waxaana la sheegay inuu socon doono ololahaasi muddo bil ah warkan waxaa magaalada jigjigo ka soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ogaas gaata shuruucda gaadiidka oo aan sidii loo baahnaa loogu dhaqmin ayaa ah kuwa inta badan sababa shilalka gaadiidka ee ka dhaca deegaanka kaas oo dhibaato nafeed iyo mid hantiyeedba soo gaadhsiiya bulshada haddaba si loo yareeyo khatarta shilalka ayaa waxa uu xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka deegaanka oo kaashanaya waaxda ilaalada wadooyinka ciidanka taraafikada booliska deegaanka ka bilaabeen guud ahaan deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida olole lagu xaqiijinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka hadday ahaan lahayd gaadiidka magaalada ka baxaya iyo kuwa soo gelayaba iyadoo ololahani loogu magacdaray ololaha badbaadada wadooyinka wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka deegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ku dhaqanka shuruucda gaadiidka oo la dhaqangeliyo ay tahay mid yaraynaysa shilalka gaadiidka dadweynaha iyo guud ahaanba amniga wadooyinka ololaha loogu talagalay baan maanta baan daahfuray dhammaan deegaankana shaqada way ka socon doontaa insha allahu shaqooyinka maadaama mid joogto ay tahay laakiin muddo bil ah bishan rubca koowaad ee maskaram ilaa ay ka dhammaanayso inay wadooyinka kambeyn lagu qaado isticmaalka xabsami socodka shuruucda loo dejiyay gaadiidka dadweynaha in lagu dhaqmo iyo in kale in la hubiyo darawaliinta khaladaadkooga in la xaqiijiyo tirada dheeriga dadka saare in la xaqiijiyo tacriifka ay dadka ku raacayaan ka badan inta loogu talagalay in la xaqiijiyo caafimaadka gaariga la fiiriyo marka si guud ujeedada usoo baxnay waa olole guud ahaan deegaanka laga bilaabay sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ololahan uu wax weyn ka tari doono dhibaatooyinka bulshada safraysa haysta islamarkaana ay shilalka ka soo gaadhaan gaadiidka sidoo kalena bulshada ka codsaday inay usoo gudbiyaan wixii cabashaha ay arkaan xafiiskooda runtii waa howl aan isleenahay wax badan bay ka taraysaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka safrayo iyo dhibaatooyinka gaadiidka lagu qabo bulshada waxaan u sheegaynaa taxadar inay sameeyaan kow gaadiidka ay ku safrayaan caafimaadkiisii labo taariifka ay ku raacayaan saddex darawalka hawaaraha xun ku socda inay xafiiska la soo xiriiriyaan waxaan samaynaynaa lambaro yaryar oo shorty coord baan samayn doonaa oo fariimaha lagu soo diroon samayn doonaa waxaa kaloon samayn doonaa ama aan bilownayba nadaam maaragtay technology cusub aan ku samayn doono hadda ticketka oo kale waan bilownay waan ku faafin doona manaarayaashaan ku faafin doonaa qofka gaariga inta lagu tararka badan lama saari karo dhankiisa madaxa ciidanka booliska taraafikada deegaanka gaashaalna sare weyrax waanis ayaa tilmaamay in ololahan uu yahay aanka iyo weliba waxyaabaha uu soo kordhin doono ololahani waxa uuna yidhi wuxuu soo kordhinayaa in sharciga lagu dhaqmo bulshadu mataqaanaa lafteeda inaan ku baraarujinno inayna macnaha baabuur tirfi dad wada inayna iska raacin gaadiidka laftooda wuxuu soo kordhinayaa inayna qaadin wax sharci darraa ayna samaynin gaadiidlada dowladda deegaanka soomaalida dhammaanteed ama kuwa kale ee deegaanada kaleba waxaan u sheegayaa shuruucda gaadiidku ay leeyihiin inay ku dhaqmaan qaar ka mid a odayaasha gaadiidka oo idaacadda v o e da la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan tallaabooyinkan lagu hirgelinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka magacaygu waa aamiin axmed yare waxaan ka mid ahay darawaliinta baabuurta u kala gooshta deegaanka waxaan soo dhoweynayaa ololaha badqabka ku dhaqanka shuruucda gaadiidka annagoo markii horeba ilaalin jirnay shuruucaha iyo ku dhaqanka gaadiidka waxaan haddana bogaadinaynaa ololahan maanta la daahfuray waxaan naga xil saaran ama de anaga ka ahaan darawalin ahaan waxaa naga xil saaran inaanu ilaalino limitka kilomitrka tayeynta baabuurta waxyaaba fara badan iyo dadkan mas-uuliyaddeeda aan qaadnay shuruucdanna waxaan ku faraxsannahay annagoo joogna maanta kabaxa magaalada in lanagu bilaabay waana soo dhoweynaynaa magacay markooda waxayeen waa cabdinaasir xaaji anoo ah darawriinta usii baxaya haddadan ana taaganya waxadxadarka waawano jaale anoo aad ugu farxsan ololaha badqabka iyo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka oo aad usbogaadinayo in nafi maalba lagu ilaaliyo iyo limidka kilomitrka iyo gaadiidka iyo iyada naga saaran tahay shacabkaanu shaqeeyano
kusoo wada duubo ololahan lagu xaqiijinayo ku dhaqanka shuruucda gaadiidka ee ka bilaabmay deegaanka ayaa waxa uu muddo bil ah ka socon doonaa guud ahaan deegaanka soomaalida waxaana la rajaynayaa inuu wax weyn ka tagi doono ololahani marka uu soo dhammaado yareynta shilalka soo noolnooda ee gaadiidka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay gaata markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar ayaan guud ahaan idaacaddeenni kusoo gabagabeynaynaa aroornimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafne nabadgelyo